بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajaladii saddex iyo labaatanaad ee siirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaana inoo soo jeedinaya sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun ما تحب وترضى وبعد غزوة حنين waxaynu bilaabaynaa dagaalkii xunayn ee uu nabigu la galay calayhi salaatu wasalaam qabaaishii meesha deganaan jiray gaar ahaan qabiilkii la odhan jiray hawaasin hawaasin waa qabiilo carbeed oo mudar u dhalatay cadnaaniyiina hawaasin baana kasii farcantaa qabiilka saqiif loo yaqaano saqiifna marka la yidhahda waxay deganaan iyagu magaalada taa'if la yidhaahdo oo magaalo adag sida loo galaa ah oo dhul buuralaya ku taalla qaybta kale soo hadhay qabiilkaasi hawaasan la yidhaahdaana tihaama iyo badda cas dhinaceeda ilaa iyo xuduudda sham laga gaadhayo ilaa iyo yaman inta ka dhaxaysa badda cas le dhulkaasay degi jireen suuqyo waaweyn ayaa ku ooli jiray dhulka ay saqiif leedahay ama qabailkan ay leeyihin waxaa kamid ahaa suuqii caanka ahaa ee cuqaaba la odhan jiray oo ku yaalay nakla iyo daaif dhexdeeda waa suuqa ugu weynaa baynu odhan karna ama suuqadka ugu weynaa ee lagu kala iibsan jiray alaabta oo tijaaradan quraysha tirada badan iyo waxaan o dhan ay iman jireen waa suuqii lagu qaban jiray macradyada ama bandhigyada adabka ah carabtii hore waxay isu faandhigi jirtay waktigaasi reer waliba ninka u gabayaasan iyo ninka u afkahasan ugu khudba fiican baa la keeni jiray markaasa lasu gabay dhigan jiray waxaa ku yaalay suuqii la odhan jiray zilmajaas ee carafo u dhawaa carafaad bun yar u jira xagga daif ka xiga waxaa kaloo ku yaalay suuqii majana la yidhaahdo ee marle zahraan ku yaala oo isaguna daif waxoogaa u jira waxaasoo suuqaqa oo ah suuqaqii ugu badnaa ee reer maka ay geyn jireen nimankan dhulkooda ayay ku taallay baa la yidhahdaa nimanka aqiifiyiinta ahina aqafiyiinta ah waxay caan ku ahaayeen ban ohan karnaa dad ka faaidaysanayay suuqaqa carbeed ee waaweyn iyo tijaaradaasi waxay kaloo caan dhulkani ku ahaayeen dhulbeereed buu lahaa oo dhulbeereed tiro badanoo cinabka iyo rumaanka iyo khudrawaadka iyo waxaas ay ka baxaan dhan kale waxay ahaayeen nimanka tijaarada isku xidhiidhiya sham iyo yeman dhexdeeda dhexeedkaasi dego oo dhan waxaynu odhan karnaa masaalixda faqiif iyo hawaasan iyo masaalixdii qurayshyada tijaariga ahayd inta badan waa isku xidhnay maka iyo daaifna waa laba magaalo isu dhow bay ahaayeen ilaa sagaashan kilomitr meelaha isu jira bale waxaa la yidhahdaa nimanka qurayshiyiintii waktiyada kulaylaha meeshay u kulayl bixi jireen bay ahayd oo xataa quraysh lafteeda beeraha waaweyn magaalada ku taalla wax ku lahaa sidaynu horaba usoo maray waataynu soo tilmaamnay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maka inta la aqbali waaye uu ka tegey u siri daif in laga aqbalo inuu tegay beeray lahaayeen cutbe iyo shayba cutbe iyo shaybana waa ilmo rabiico oo qoladii lagu dilay mubaarasadii koowaad ee beder waxaynu odhan karnaa labada qabiil waxaa ka dhexeeyey xidhiidh weyn oo nasab ah iyo xidhiidh xidhiidnimoba ah waayo labadan qabiilo ee quraysh iyo nimankan hawaasan la yidhaahdo oo daqiifna ka tirsan tahay labaduba waa mudariyiin awowga shanaad ama lixaad meelahaas bay isugu yimaadaan waayo awowga lixaad ee hawaazim waa ka toddobaad ama shanaad ee quraysheed weeyaan dadminsmeel bay isugu yimaadaan qof kasta oo de kutubu taariikh wax ka akriya ama saxaabada daraaseeya wuxuu garanayaa xidhiidhkii badnaa ee labadan kooxood ka dhexeeya iyo siday isu guurguursadeen iyo kalsoonida la isku qabayba waayo waxaad garan kartaa xataa sulxu xudaybiya markay qurayshi rabtay inay gasho raggii ay soo diratay ee afka quraysheed ku hadlaya waxaa kamid ah curwata bnu mascuud thaqafi oo ahaa ninkii lahaa maan arag boqor kasta waan utagay boqorada dunida sida maxamed loo weyneynayo nimay ciidankiisa u weyneeyeen anigu maan arag ninkii lahaa ee lahaa ninkani ra'yi fiican buu idin soo bandhigaya aqbala wuxuu ahaa nin thaqafiya wax sii weyn markaa maaha inaynu tilmaamno labadan magaalo si isugu xidhnayd haddii markaa la jebiyey meeshii la odhan jiray maka oo maka islaamku uu furtay jaziirada waxaynu odhan karnaa mucaskarka qura ku hadhay rasmiga ah ee maka iyo agagaarkeeda jooga u baahan in la jabiya oo qabiilka waa hawaasan oo sakiifna ka tirsan tahay waana meeluu nabigu in badan daynaynaya calayhi salaatu wasalaam oo waayo waxaynu idhi maka markii hore xoog looga dhegeysan waayeyba meeshii labaad ee uu isku dayey inuu taga bay ahayd oo inagii hore usoo tilmaamnay inuu nabigu maka ka tegay oo xaggaasi qabtay isagoo raba inuu bal iyagana diinta usoo bandhigo laakiin waa kuwii diiday inay aqbalaan aqbalida iyo xataa inay qariyaan odayadoodii waa kuwii diiday dumarkii carruurta ku diray ee dhagaxa lala dhacayay dhiig lagaga keenayay nabiga calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo nimankaasi hawaazanna isku diin bay haysteen bale de laati wuxuu ku yaalaa meeshan ay qoladan haysato allata walcuza wamanaata haalitata luqra laataha la sheegayaaba iyaga dhulkooda ayuu ku yaalay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa fahmaya ama waa garan karaya ahmiyadda weyne islaamka ay uleeyihiin saqifiyiintu ama ha noqoto makaanada caskariga ama ta iqtisaadiga ama xidhiidhka weyne iyagiyo qoladata ka dhexeeyay ama inay noqon karto cuqbada weyne diinta ishortaagi karta waana de kuwa ka cabanaya markay caaisha kulahayd tolka maalintii uxud weligaa maalin ka xunma la kulantay bay ku jira caaisha deetana waa kii nebigu tilmaamay nimankaasuu kala kulmay cabdiyaaleyl iyo kooxdaasi wuxuu kala kulmay inay kaga daray jarkii uxud iyadoo uxud aynu naqaanay in nebiga godu ku dhacay oo dhool ay ka jabtay oo kofiyadii madaxa hoos loogu dumiyey oo wajanaadkii bahladii ay birihii qaar mudeen oo dhib badan ay soo gaadhay haddana nebigu markay caaisha su-aasha weydiisay wuxuu tilmaamay sii uu kala kulmay reer taif inay kaga adkayd hawazan laakiin waxaad moodeysay siraacii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam iyo quraysh loolankii ka dhexeeyey inay dhan uga yaro baxsanaayeen oo wixii dagaal la dhex mare beder lahaa uxud lahaa khandaq lahaa waxaasoo dhan inaanay inta badan kasoo qaybgelin baad moodaysa bale waxaynu garan karnaa nin iyaga ka tirsan alakras ibnu shariik ninkii la odhan jiro saqafi ahaa laakiin reer banu zahra buu la ahaa xilfi wadaag ayuu xalif la ahaa waa ninkii maalintii beder reer banu zahre ka celiyey dagaalka yidhi mar haddii inaga xoolihiina idiin badbaadeen hagelina dagaal eeskiyo taga sida daraaddeed waxaa muuqatay inaanay haddana dagaalka cadaanka iyo tirada badan le weyne quraysh ay waday ina iyagu mawqif musaalimiina kaanaba yaro xiyaadi yihiin oo kale dagaalka inay iska fogeynayeen laakiin markii maka la furtay waxaa muuqatay inay aada u dareemeen nimankii reer hawaasan khatarta muslimiinta kasoo socota waxaana muuqatay quraysh iyo say daciifka u noqotay amaam lmuslimiin iyo sida loo jebiyey cahdigii ay galeen quraysh siday uga baxday macnawiyaadka quraysheed markay yaraatay waxaad kaloo garan kartaa de cidda kale la jaarka ee kalena in macnawiyaadkoodu iyagana nawcun ma uu yaraan karo laakiin hawazan dhulkeeda ayaa iyana u baqday marka kumay soo degdegin inay maka difaacdo laakiin waxay isku dayayeen un bal xaggooda inay ilaaliyaan si awgeed ba waaqidii wuxuu sheegaa inay soo dirteen basaasiin ay yidhaahdeen bal noo soo indhaindheeya quraysh iyo arrinkeedii wuxuu noqday waxaanay urursadeen markiiba dagaal iyagoo u diyaar garoobaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka imanayeyna ilaahay buu baryay inuu gaalada indhahooda ka qariyaan warkiisa la helin cidina warkiisa ma helin maka unbay si kaflada u qabteen quraysh markay baabaaday macnaha markaynu soo koobno waxa weyaan hawaasan raayatu shirkiyada qaaday calankii gaalada qabiilka markaa sidaa ayay noqotay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidan ayuu ku bixiyey oo fatxu maka markuu dhacay lama joojinin ciidankii muslimiintahay waa la kala dirdirayo waa la bixbixinayey waxaa kamid ahaa bay leenahay si asxaabi taariikh sheegayeen sanamadii hareeraha magaalada ka xigay inuu dhammaantood soo dumiyo oo cuze iyo oo ahaa guri weyn oo reer sakiif agtooda ku yaalo nimanka inay caabudi jireen iyo wixii la noocay inu soo dumiyo manaata inuu cid u diro lasoo dumiyo saynu hore soo tilmaamnay waayaadkaasi sheegaya bahalka dumintiisuna min xayu axaadiis waa daciif baa la yidhaha lakin taarikiyan waa wax la iska warrami kara bay dhahdeen oo dhib badan male waktiyada nebigu ciidamadii uu maka ka saarsaarayay masalan waxaa kamid ahaa si hareeraha cidda ka xigta oo dhan gacanta loo gaadhsiiyo wuxuu nabigu diray ciidan uu hogaaminayo khalid ibn walid shuwaal sanadkii sideedaad ee hijiriyada oo ka kooban ba la dhaha ilaa saddex boqol iyo konton nin oo muhaajiriin iyo ansaar ba isugu jira waxaana u diray qabiil laodhan jiray bani jazima bani jazima waa xaggan yamanta qabailkii degi jiray waa yalamlam ayay degi jireen waa maka koonfurteeda siddeetan kilomitr meelaha meel u jirta islaamku ugu yeedhay markuu islaamka ugu yeedhay ayaa may sixin inay yidhaahdaan aslamna ee waxay yidhaahdeen sabana sabana sabaa waa kelmad ay isticmaali jireen quraysh iyo kuwaasi anay u isticmaali jireen marka ay rabaan dadka muslimiinta inay caayaan ay yidhahdaan diintoodii bay ka baxeen oo diin kale galeen alaalaqli waa kelmadaad moodo nooc mina ah waa bidcawnay oo kale ay ku jirto oo kaanama asalka laga dhigayo shirkigii oo kale n xaggan loo baxayna laga dhigayo islaamnimada inay nooc min bidcaa tahay dabeetana laakiin iyagu waxay uga jeedeen ereykan inay yidhahdaan aslamna waanu islaamnay qabiilkani inay islaamaan bay doonayeen khaalid ma sugsugin ama muu fahmin baa la yidhahdaa nimanka warkoodii dagaalku ku qaaday badhna waa laayay badhna waa qabqabtay badhkii uu qabqabtay maxaabiistii saxaabadu u dhidhiibay habeennimadiibu haddaana amar bixiyey maxaabistana in la laayo bacdu saxaaba baa diiday markaa inay laayaan cabdillaahi ibnu cumar uu ka mid yahay iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo way diideen waliba waxaa la dhahdaa ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid afkaaba ka xumaaday waa diideen kadibna nabiga markii loo yimi alayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay oo la yidhi ilahi rasuulkiisa iyo ninka kani wuxuu laayay dad waanu islaamnay markii islaamnimada loogu yeedho sabaana leh ayuu laayay nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahaa laba jeer buu ilaahay baryay oo beri uga noqday allahuma ini abrau ilayka mima sanaca khaalidu allahuma ini abrau ilayka mima sanaca khaalidu buu ku celceliyaa la yidhi laba jeer nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari sida uu tilmaamaya ilaahayo waxaan beri kaaga ahay oo aanan la wadaagin wuxuu khaalid sameeyey wixii khaalid sameeyey ilaw anigu beri baan ka ahay oo lamaan wadaagin laakiin culamadu waxay idhahdaan khaalid sabadii sabanaadii unbuu si xun u fahmay saasi daraaddeed dhiigoodii muu ilaalinin laakiin waa mujtahid mukhtia buu ahaa oo uma jeedin yani inuu dadkan dad muslimiina laayo ee wuxunbu uhaystay bay leeyiin waxaanu laynaya inay gaalo yihiin laakiin saxaabadii kale maala cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cabdillahi ibnu cumar iyo raggaasi raggay kamid ahaayeen iyagu waxay dhahdeen sabana kan islaamnimun bay ujeedeen oo way dileen way diideen inay laayaan maxaabistoodii inaan isagana ijtihaadkiisa khata in lagu tilmaamay bay dhahdeen waxyaabaha loo daliishanaya waxaa kamid a muu nabigu alayhi salaatu wasalaam ciqaabin khalid ibnu walid riwaayaad aan min xayu sanad axaadii yani aan xoog badnayn baa sheega xataa nebigu inuu diyadoodii iyo bixiyey qoladaasi laga laayay haddii uu bixiyana runtii wax layska aqbali karo waayo axkaamtii dilkii khata ahaa un baa lagu qaadaya oo looma jeedin dadkan iyagoo muslimiina in la laayo riwaayaad baa jira ibnu isxaaq iyo ay soo ororiyaan oo iyagoo aan faa'iida badani ku jirin oo waxyaabaha qaarkood in loo laayay sababo kale iyagu sheegaya laakiin maaha waxaa saxay oo la qaadan karayo si kastaba ha noqotee waxaa laleeyahay ciidamada reer gaalagaada uu nebigu diray laba kamidi waxay ku baxday baa la odhan karaa dhulka hawaadan iyo takiif iyo meelahaas ay deganaayeen hawaadan markaa kamay qarsoomin nebigu alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi qaabka wax u wadaan saa daraadeed waxaa la yidhahdaa ciidan bay urursatay wax allaale iyo waxay ciidan samayn karayeen muddo yar oo shan iyo toban casho ku sugan ayay kusoo ururiyeen baa la yidhi ciidan aada u tiro badan iyagoo raba inay muslimiinta waajahaan kuna talagalay inay muslimiinta weeraraan inta aan lasoo weerarin ciidanka siday u urursadeen baa la yidhahdaa waa si tilmaamaysa inay ku talagaleen inay galaan macraka faasila dagaal ama hawaadan dambe aan la arag ama muslim dambe aan la arag labada dhan un ay uga baxaan si taasi ay u dhacda baa la yidhaahdaa markay dagaal gelayeen xataa waxay soo ururiyeen waxay xoola lahaayeen dumarkoodii caruurtoodii waxaba goobta dagaal baa la keenay waxaa la yidhi maanta ama waynaynu gubanaa waxba aanay naga hadin ama muslimiintaasi waynaynu jabinaa isagoo uu hogaaminayo nin la yidhahdo malik ibnu cawf nasari oo weliba waxay culamaa taarikh markay sii waramayaan yidhahdaa waxaa kaloo kusoo darsamay bacd alqabail kale oo khatafan iyo keyrkeeda sida bukhaariba uu sheegayo ayaa iyana soo raacay oo nimankan usoo gargaaray ninkan la yidhahdo malik ibna cawf qoomkiisii waxaa la yidhahdaa qaab sufuufa ayuu usoo dagaalgeliyey dabeetana fardoolayduu ugu soo horraysiiyey wuxuu ku xigsiiyey lugu kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiiyey dumarkii wuxuu ku xigsiiyey arigii geeli ugu dambaysiya la yidhi yani waxay xoole wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo caruurba goobta dagaal buu keenay waxaa lagu tilmaamaa ninkani wuxuu ahaa nin soddon jirada ku jira oo lagu yaqaanay nin dagaalyahana oo dagaalada ragga ka muuqda kamid ah ayuu ahaabaa lagu sifeeya laakiin riwaayadaan sidaa usii xoog badnayn ayaa waxay sheegaan qaab dagaalka kan inuu kala teliyey nin odayo weyn oo durayd ibnu simma la odhan jiray oday buu ahaa baa la yidhi oo ninkaas baa wuxuu yihi war codkan iyo waxaanaan maqlayo xoolahan iyo waxaan dhawaaqaya waa maxo waxaa la yidhi reerku mad iyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo fugay dabeetana waxaa la yidhi wuu u yimi wuxuu ku yihi waryaah malik ayuu la hadlaya malik ibnu cawf nasariy war maxaa dumarkan iyo caruurtan iyo waxa kan goobtan dagaal u keentay buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi nina inaanu baqin meel loo cararo dambana inaana jirin nin waliba waxaad hanti iyo caruur iyo reer malax dhanka taagen inaanu difaac ama ha lagaa qaada inaan idhaahda buu yidhi laakiin nina inaanu dib u noqonin taas baan ku talagalay buu yidhi ninkii dhalinyarada aha odaygan oo la yidhaahdo odayadii dagaalada inta badan soo geli jiray mujaraba bu ahaa baa layihi ayaa wuxuu hi war waxaad wadaa wax nin weynu ku hadla maahe nin jabay dumar iyo carruur isuma taaga buu yidhi kada daad tagto maxaa dumar walaa carruur waa xoole eegi maayo nin jabay waa cararayaaye kada buu yidhi sidaa ha yeelini wuxuu yidhi may ka dayn maaye hawaadan halkaa maanta ama waa inay guulaysataa ama waa in laga guulaysataa laakiin inayn dib u noqdaan ma jirayso aada culamaai taarikh waxay sheegaan un ilaa xad bay soo gaarsiiyeen uu leeyahay ninkan yaro dhalinyarada xooggana ee dagaalyahanka ee ciidanka hogaaminaya ama waa isdilaya maanta ama ra'yigayga la maqlaya adu odayga ra'yigiisi waa la diiday waxay noqotay in wiilkan dhalinyarada ee ciidamada hogaansan ciidamada hogaaminaya intiisa la qaato alwaaqidi aynu naqaano inaanu xagga sanadka xoogganayn ayaa wuxuu ku sheegaa ilaa labaatan kun inay ahaayeen ciidankii nimanka kane ay soo urursadeen waxaanad moodaa ibnu xajar laftiisa fi lfatxi inuu u iilanaya ra'yiga waaqidiyo kale waayo wuxuu odhanaya hawaasan waxay keensatay ciidan muslimiinta labanlaabkeeda muslimiintuna waa kuwii de toban kun meelahaas kusoo galay maka macnaheedu waxa weeyaan ra'yiga waaqidi baad moodaa inuu xaggiisa isaga weecday calaa kulli xaal waa ra'yi jira laakiin aan sanad xoog badan ku taagnayn xadiiu xaakimku mustadrika ku aroorinayo oo shawaahidna le albani uu saxiixinayo bimajmuuci arqi ayaa waxa uu tilmaamaya nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu diray nin cabdillahi bn abi xadr aslamiyi la yidhaahdo oo uu u diray in uu cadowga bal soo egeego iyo warkooda inuu soo raadceeyo ninkaasi wuu yimi nimankan qabiilkan is-urursaday ee ciidamadan buu soo dhex maray maalin ama laba casho ayuu soo joog joogay dabeetana uu kusoo noqday muslimiinta isagoo waramaya markii ninkaasina warka uu keenay waxay qaateen muslimiinta marka ayna intii la diyaar garoobi karo in la diyaar garoobo hub iyo ciidan wixii loo urursan karaba nimankan in loo urursado riwaayaat taarikh waxay sheegaan xataa nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu qurayshtii xataa aan weli islaamin inuu hub badan ka urursaday oo kasii amaahday qaarkood masalan safwan ibnu umaya ninkii la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa boqol dirac yani dirac waxaa la yidhahdaa birtan la gashada ee adag ee seef saaray qofka soo maraynin birahaasi dagaalka laga la xidho boqol ka mid ah yani boqol nin qalab dagaal oo ay gashan karaan ayuu kasii amaahday baa la yidhaha isagoo weli ninkani mushrika waxay sheegeen culamada taarikh inuu weydiiyey xataa nabiga alayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi markuu wax ka amaahanayay wuxuu yidhi ba la yidhi maqasdan ba mise waa caariya xoog baad igaga qaadaysaa alaabtayda mise waa caariya oo waan waa kusii caariyeysiya waa kusii daymiya amahiya wuxuu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan maya waa caariya waa shay lagaasii isticaaraysanayo lagu soo celinayo aswatu xunayn kadibna wuu soo celiyey baa lagu tilmaamay sa xadiidka ibnu maaja iyo nisaa-i bay warinayaan inkastoo sanadkiisu aanu xoog badan lahayn ibn cabdilbar isagoo riwaayaad aan sanad lahayn isna wuxuu sheegaya inuu nabigu alayh salaatu wasalaam xawaytab ibn cabdilciza afartan kun oo dirham inuu kasii qaatay ama cawf ibn nofl ibn lxaris ibn cabdilmualib saddex kun oo waran inuu soo siiyey muslimiinta waxaasoo dhan marka laisku wada daro waxa ay sheegayaan un wixii muslimiintu ay xataa gaalada kasoo qaadan karayeen ee ama dayn ah ama hub lasii qaato ama wax la amaanaystaan inay soo amaanaysteen meelaha kanina qadiyadan safwan waa masaa'ilka ay udaliishadaan mushrika ma la adeegsan karaa dadka muslimiinta ahi laakiin waa marka alalaqal waa inay noqotaa mar aanay dee ra'y iyo tale iyo xoog toona waxba kulahayna qof ama fardi iska daba socdowy xagga horena waan kusoo marray isagoo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam muslimiintu inay soo diyaar garowda wakti badan may qaadan iyaga laftoodu waayo ciidankii muslimiinta badnaaye mid maka soo galay dee dhib badani lamay kulmin baynu dhi ilaa waxoogaagii dagaalkii khandama ka dhacay mooyaane marka waxaa loo soo ururiyey ciidankii inay dib usoo muwaajaheeyaan maalintan xunayn iyo xaggeeda inay soo qabtaan waxaa la yidhahdaa shan iyo tobankii shawaal meelaha markay maraysay alyawm alkhamis min shawaal baa la yidhahdaa shantii shawaal markay maraysay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toban maalmood deganaa magaalada maka ilaa shan iyo toban cashay sheegaan ayuu soo baxay waxaanu soo gaadhay baa la yidhahdaa meesha lagu tilmaamo xunayn shan casho kadib labadan meelood mana aha bay leeyihin meel loo kala socdo waktiga intan leeg laakiin waxaa muuqatay bay leeyihin nebigu markuu xunayn kusoo dhawaadaba inuu ciidanka aayar rarayay oo horsocodka xagga dambe inuu aayar ka soconayay waayo xunayn waa meel labaatan kilomitr meelaha u jirta marka la eego maka weliba waxa la yidhaha markii hore maka laga soo baxay ciidanka wuu dheereynayay sida xadiiska abu daawud iyo xaakim bay warinayeen uu sheegayo nabigu alayhi salaatu wasalam waxa la yidhaha magaaladii maka ahayd catab ibnu usayd saxaabi la yidhaahdo ayuu kaga yimi oo madax uga sii dhigay asxaabu siira siday wariyaan iyadoo aanay riwaayatasi xoog badan ahayn ciidanka muslimiinta ee meeshan maraya waxaa la yidhahdaa wuxuu gaadhayay ilaa iyo toban iyo laba kun bay ku sheegaan ko toban kun waa kuwii uu la soo galay maka oo iyaga de xadiiskii saxiixa ee bukhaari bas uu sheegayay toban kun oo askari waa ciidankiisi uu maka lasoo galay laba kunna baa la yidhaahdaa waa kuway had iyo goor culamada taariikh ku tilmaamaan atulaqa dadkii la iska cafiyey ee reer maka wixii ka islaamay ayaa labadaa kunna kasoo raacday baa la yidhahdaa marka ciidan laba iyo toban kun meelaha ku dhodhow iyagoo ah ayay soo baxeen ba la yidhahdaa waasa culamada taarikh ay wariyaan laakiin kolleyba waxaynu garan karnaa un xunaynna waxay ka mid tahay macaarigtii ugu weynaa ee islaamku uu galo cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uguna khatar badnayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay inuu ciidankan ilaaliyo goor salaad cisho ah bay meesha yimaadeen waxaanu uu saaray axad saxaaba inuu bal habeenka kan meesha eego oo soo ilaaliyo isla markaa inuu noqdo maxaa la yidhahdaa sahan saxaabigii wuu baxay ciidankii wuu soo eegay wuu soo noqday isagoo tilmaamaya sida ay u badan yihiin hawaasan oo maca xoolaheedi iyo waxeediiba wato waa timi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada niyadda u qaboojinayaba wuxuu ku yihi tilka haniimat lmuslimiina hadan insha allah waxaa soo aragteen oo dhame haddii alla yidhaahdo waa haniimadii muslimiintu ay helayeen berito saxaabi la yidhahda anas ibnu abi marsad alghanawi ayaa isagu wuxuu ku deeqay sida xadiidka abu daawud uu tilmaamayo inuu habeenka kan uu isagu gaadhka galo muslimiintuna ay iska seexdaan wuxuu nebigu in badan kala dardaarmay waan waya seexanayna ilaa salaada subax la gaadhaya ciidanka inuu si fiican waadiye wanaagsan u ahaado muhimadiisii wuu gutay ninka kani nebiguna calayhi salaatu wasalaam jannu u yabohay ninkaasi insha allah jannaad leedahay ciidanka muslimiinta markan meesha maraya waxaa la yidhahdaa dadkan iska soo raace maka ka soo raace tulaqaaga kani saas xun bay ciidanka ku dhex yeesheen waayo waxay iska ahayeen dad imikun soo islaamay dad caadaadkoodii hore jaahiliyad aan weli ka wada foqin ilaa xad waxaad ka garan kartaa dhexda markay muslimiintu soo socdeen waxay soo mareen meel la yidhahda daatu anwaad oo geed weyni uu ku yaallo oo carabtu intay qawsaska iyo ubaxadka iyo inta marya sudhato saa soomaalidan xabaalaha markay marto marlaya kuxidhan karta iyo waxaasoo kale intay wax ku xidhaan ayay dabeetana baryadatin iyo wax ka dhex samayn jireen markii la arkay gaalada meesha tan ay warma sursuratiy wax ku xidhxidhatay caynkana ay waxay ilahay rasuulkiisiiyo innagana daasaan waaqinooye geedinana aan wax sursurano caynkan inoo samee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi subxaana allah kama qaala qawmu muusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha waladii nafsii biyadihi latarkabana sunnata man qablikum ilaahay baa xuma ka hufan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaana ku hadlaysaa waa wixii ay yidhaahdeen reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen reer banu israa'iil markii ilaahay uu fircoon ka badbaadiyey ee baddii laga soo dhaafay ayay soo mareen qaar sanam yar caabudaya ijcal lanaa ilaahan bay dhahan kamaa lahum aaliha inana ilah yaro aynu caabudno inoo samee bay ku dhahan muuse see qoladani waa u leedahay waa shirki iyo gaalnimuu tilmaamaya idan waxaan xabaalaha la sursudhay iyo dhirtan laga barakaystay iyo waxaasi diinta salkumane waxaasi waa khuraafaad iyo gaalo warkeed maaha war islaam maaha islaamka warkiisu wuxuu ku kooban yahi qofka muslimka ilahay unbuu baryaa ilahay baana ku xidhanya geed iyo dhagax iyo dad iyo cidna kuma xidhna ilahay buu ku xidhan yahi subxaana watacaala ilahay baan u baryaa wax ka sokeeyo la baryaana ma jirto nebigu markaasu wuxuu yihi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee sunnadii dadkii hore maray jidkay mareen unbaa ku socotaan idinkuna yani tani waxay tilmaamaysaa baa ladhaha dadkan cusub iyo waxaan iska soo raacay inaanay weli caqiidadii saafiga ahayd iyo islaamnimadii si wanaagsan u degin un dee dad iminka soo islaamay oo waxoogaa shirkiyaadkoodii hoosta iskaga wad watay inay yihiin waxyaabaha bay idhaahdeen da maalinta tan muuqday waxaa kamid ahaa way is eegeen muslimiintii iyo tiro badnidoodii bay arkeen dee dhowr iyo toban kun oo meesha maraya markaasaa mid kamidi wuxuu ihi ba layidhi maantun baan tiro yari laynagu jibin yani dagaaladii hore intaynu ku geli jirnay nambar inta ka yar baynu ahay ee maanta saynu u tiro badan nahay tiro badni maanta tiro yari laynagu jebin maayo asalkuna wuxuu ahaan jiray muslimiintu say waxay dagaal geli jireen oo dhan marna tiro badni iyo xoog badni kumay guulaysan ilaahay baa nasriga siiyey ilaahay baanay tala saaranayeen oo ikhlaas iyo cibaade iyo ilaahay tala saarati ayay ku guulaysanayeen maanta laakiin waxaad moodaa in cududooda u yaro muuqatay oo halkii ay markay dagaalada imaadaan iyo markay ilaahay baryayeen oo ilaahay un tala saarayeen maanta waa isbideeno waxay idhaahdeen cududoodiibaa u muuqatay waxay idhaaheen maanta farayari idinugu jabin mayso waxaanad moodaa dagaalka qaybtiisa hore in ilahay iyana loo tala saaro la yidhi xoogiina waa kaasi wax iskaga celiya waxnase kuma celina waa ka ilaahay qur-aanku ku tilmaamaya wa yawma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya waxaa xasuusataan ba ilahay yihi maalintii xunayn ee idin cajab gelisay jira badnidiinu se waxba aanay idinka tarin ba ilahay yihi subxaana watacaala wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin ilahay wuxuu leya oo dhulku idinku cidhiidhyamay waxaa ilahay arladiisu ballaanay dee markaad tagto dhulku wuu yaraadaa wadooyinka iyo surimadaha waaweyn ayun baa cidhiidhi kugu noqonaya meelad ka baxda unbaad waaysa ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeya wadaaqat calaykum alard dhulkiibaa idinku cidhiidhyoomay iyadoo dhulku ay aada u ballaanay uma wallaytum mudbiriin waa dabar jee waa yaacdeen ba ilahay leya idinkoo sii daba jeediyey nabiguna alayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan markuu dareemay waxaa la dhaha ilaahay xaggiisa u weecday isagoo ilaahay baryaya oo allahuma bika uqaatil taahaya iyo weedho lamida dabeetana wuxuu nabigu uga waramay ba la dhaha sida xadiiu darmi sunankiisa iyo axmed ba ay ku warinayaan ummad hore oo tirobadnidooda ay cajab gelisay oo dabeetana ilaahay u geeri ku itixaamay cala kuli xaal asalku wuxuu lahaa ay muslimiintu ku guulaysanayeen in tansuru llaha yansurkum asalku kaas bu waxoo kale ma jirin haddaa ilahay u gargaartaan oo isaga baridaan oo ku tirsataan oo ku xidhantaan oo ka dambaysaan ilahay waa idin gargaaraya asalku kaas bu aha laakin dee kolleyba waxa isweydiin leh muddo yaroo dee tabaneeye cashaa waxaa soo bada in la tarbiyeeyo oo waxdhigistiyo caqaaid iyo wax waliba ay xadkaasi gaadhaan may dhicin tasawurkii saxiixa iyo tawakulkii khaaliska ilaahay la tala saaranayay waa yaro luntay baad moodaa iyo xoolo iyagoo islahaa kullay muslimiintuna waa guulaysan nimankaa cidina surtaagi kari mayse haniimooyinka iyo waxaan la helayagu a wax ka soo qaade oo halkay muslimiintu inta badan iimaanun billahi wa jihaadun fi sabiili ay u baxayeen inay marka kan u muuqataba dadka badin uu soo baxayo hunguri iyo wax la nooca waxaa la yidhahdaa maarakadu qaabkay u bilaabatay insha allah waynu tilmaami doonaaye laakiin maca hungurigii waa socon waayo markii koowaadba waa lala fuqay muslimiintii markii lala fuqayba waa yaaceen dabeetna waxaa la dhahdaa nimankii meesha marayay ee quraysheedna mid kamid ah muarikiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan safwan ibnu umaya walaalkiiba waa kalda la odhan jiray qaar nin kale ay ku sheegaan ayankan saas u eegay ba la yidhi muslimiinti kooxaha kan waxa la dhaha iyagu dagaalkaba may gelin xagga dambey fadhiyeen kolba inay yaro daydaraan bay odhanayeen war bal waxa meesha ka dhacay soo eega dabeetna waxay arkeen ba la yidhi dee iyadoo lala soo kacay markii koowaadba muslimiinti intu sidaa u ega midibu wuxuu yihi alaa batla sixr lyaw wixii sixir la yidhi haystay maantay bureen bu yidhi yani waa kooxdii lagu kala tegey mid kale waxa la yidhi markuu kani warkaa lahaa ba la yidhi walaalkiiba hadlay ba la yidhi safwan oo wuxuu ku yidhi fawallahi laan yarubani rajulu min qurayshin axaba ilaya min an yarubani rajulu min hawazir waar waxaad ku hadlay sheegayda inuu madaxdii noqdo i xukumo nin qurayshun ka tirsan ba aniga ii dhaanta nin reer hawaazan inuu xukumo bu leeyahy yani kani xaggii qabiilku ka fekeraya wuxuu leeyay nabi maxamed inuu xukumaa baa dhaanta hawaazun inay noo talishe waxaanad sheegayso maan ma aqbalayo waxaa la tilmaamaa xataa musa bn cuqba asxaabu sira nin kamidi sida uu sheegayo inkastoo sanadka rag majhuul ay iskaga jiraan koox xagga dambe joogjoogto abu sufyaan iyo safwan safwan ibnu umayahan iyo xakiim ibnu xazam iyo kooxdaasoo xagga dambe joogto eegaya bal cidda guushu raacdiya waxaas ayaa mid kamidi markii la sheegay in lala soo kacay nimankii ayuu arkay sida foosha xunle ee muslimiinta ay u jabtay markaasuu intuu saa u ega bu ihi laa tantahi hadiimatahum duna albaxr kuwani siday u jabeen istaagi maayaan ilaa badda casi soo celisa mooyaane yani ciidankan siay usoo jabeena loo wado meeshay celin doontaan waa badda cas waxaa ka muuqata meesha tan markaa in dadkan tirada badan lee kale iska soo raacay iyaguna safkii ay khalkhalgeliyeen aan wax fiican ka muuqanin haddaynu eegno macrakada iyo dagaalku sidau u dhacay nimanka hawaasan la yidhahda muslimiinta waxay uga soo dheereeyeen dooxada tan xunayn la yidhahdo xunayn waa meel dooxa ah oo dhir badan hareeraha ku leh ninka kan la yidhahda malik ibnu cawf annasari ciidan buu soo kaxeeyey dabeetana dooxadu hareeraha ka geliyey khamaayin buu ka dhigay koox koox yaroo tiro badan buu ka dhigay dabeetana gamuuleydiisii buu meeshaasi geliyey wuxuu sii qabsaday meelihii istraatiijiga ahaa oo dhan muslimiintuna markii ay salaadii subax tukadeen kadib goorqalasa bay goor hore is yidhahdeen iyana meesha gala laakiin iyadoo meeshaba la degan yahay ayay sileeyihin soo gala wuu soo daayay markaasi wuxuu yihi markay meesha safka soo galaan ay soo buuxsamaan marra waaxida dhan walba leebabka iyo gamuunka ha lagu wada dhajiyo ciidanka iyoo iska soconaya meesha soo dhex socda ayaa markaas dafca waaxida baa lagu qaaday bahal weerar ah oo dhan walba gamuunka lagaga nabay markiiba baa la yidhahaa fardooleydiiyo xaggan hore soo socoto soo socotay ayaa lala soo fuqay markii dhan walba gamuun laga geliyey waxay ku tilmaamaan culamadu markan hore ciidanku fardooleyda waxoogaa ay marka hore hore ula yara kacdo nimankan hawaasan qayb kamida la yara kiciyey laakiin meelaha markii laisla soo gaadhayba dib baa loo soo jebiyey muslimiintii dib baa loo soo jebiyey iyagoo markii hore moodayay muslimiintu inay dee kooxa yarar mala intay marka hore heleen hore ula kaceen sida xadiiska bukhaari uu sheegay oo kale ay marka hore muslimiinta hore ula kaceen oo la yidhi hawaasin yani si dhaba u jebiseen ayuun bay mar qura leebka lagu boobay oo si kayru caadiya loogaga boobay dooxa dhinacyadiisii dadkii muslimiinta bar kamida baa markaa yaa isbilaabay weliba waxaa la yidhahdaa dadkan sidan u tirada badan le qaar badan oo kamida baan hubka wixii la xidhxidhnaa iyo wixii madaxa laga gashan jiray iyo waxyaabaha kan dadka barbaan sidan baa la yidhahdaa cala kullin nimankan waxaa la yidhahdaa leebka sida loo galana xoog bay u yaqaaneen waxay noqotoon inaanay leeb ganin un inay mid ku dhejiyeen mooyaane dabeetana waxaa dhacday in muslimiintii lala soo kaco sida albara ibnu caazib oo saxaabi kamida raggii dagaalka ka qayb galay uu sheegayo wuxuu leeyahay markiiba waxaa lala soo kacay bu yidhi fardoolaydii muslimiinta dabeetana kuwii cagta ayaa lala soo kacay ulaqaad iyagu way yaaceen bu yidhi nimankii markaa dad kasoo raacya araabti iyo reerbaadiyi waxaasoo dhami markay isla jabeen baa ciidanka intii hadhayna soo jabtay may laazimin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yar mooyaane waxaa la ydhahdaa koox yar baa nebiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam kooxdaasi waa dagaalanto dagaalkii wuu socday jawladii hore min waaberigii ilaa ceshihii baa laysaystay dabeetana habeenkiibu haddana dagaalkii sii socday habeennimadaasa lala soo fuqay baa la yidhahdaa muslimiintii maalintii dambe dagaalkii wuu dhib batay wakti aada u kulula way ahayd waxay u muuqataa un in muslimiintii lala kacay meel ma wakti kulayla bay ahayd aada u cadceed badan oo bood badan oo aanay si fiican u garanaynin oo riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan hataa aragtidii baa haydhxayd naga gashay waa la isla kiciyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuushanaa baa la yidhi boqoladiisii baqal uu lahayo duldul la odhan jiray waa tii muqoqosu soo hadiyeeyey ayaan rajaynaya tan duldulka la yidhahda inay ahayd baqashaasi buu fuushana mar qurana ma soo noqonay xagga ciidanku kusii cararaya waxaa la yidhahda laba saxaabiy oo la fadhiya nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo xagga ciidanka kusii socda uuna sii socda marka horebana waxaad garan kartaa inaanu nebigu ku talagelin inu cararo iyo warka kan waayo farda wuu haystay haddana faras ma fuulin waxaana la yaqaanaa dee baqali kari iyo fari inaanay samaynin dhankudhan inay isaga soconayso inuu meesha laazimo nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo baqashiisa haystuu ciidanka sii dhex jeexayay isagoo weliba dhawaaqayo aan isqoran isqarinaynin oo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo nabiguna alayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan hobeen ma aha waxaan ahay in cabdilmualib maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilmualib ayaan ahay isagoo leh waxaa la yidhahdaa adeerkii cabaas iyo ninkii kale ay isku reerka ahaayeen ee abu sufyaan ibn alxaris la odhan jiray ayaa midna hogaanka hayayeen baqashan yar midna meelahan hayay oo ay ka ilaalinayeen inuu nebigu xoog usii cararo isaguna hore usii wado xagga ciidanka usii socday halka qoladan ay yaacayso isna xagga ciidanka usii ordayay qoladan inay xeejinaysay muslimiintii markaa qaybo kamid ah oo raggii soo hadhay gaar ahaan ansaartii muhaajiriintii kamid a qaybo kamid ah ayaa iyaguna dib usoo yaro gurtay waxaa la yidhahdaa ciidan aan badnayn baaba nabiga kusoo hadhay calayhi salaatu wasalaam oo cabaaskaas iyo abu sufyaan ibn lxaris abu sufyaankana waa nin islaamnimadiisu fiicnaatay waa raggii dhexda kusoo islaamay markii waa ninkaynu lahayn gabayaabu ahaa muslimiinta soo caaya oo nebigu markuu maka iyo madiine dhexdooda soo socday intaa fatxu maka dhexeen raggii islaamay buu kamid yahay lakin waa raggii islaamnimadiisu fiicnaatay koox yaroo labadaa nin iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo meelahaasi ay kamid yihiin baa la yidhahdaa si ay culamaa siir ay sheegaan sanad saxiixa ibnu isxaaq uu ku sheegayo o jaabir ibn cabdillahi warinayo oo raggii macrakada ka qayb galaya waxoogaa caynkaasiyaa ku hadhay nabigu alayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi adeerkii alcabaas ibn cabdilmualib oo nin aada u cod weyn ahaa jahwariyu sawt ahaa ayuu wuxuu ku yihi waryeed oo waxaad ku yeedha saxaabadaydii u yeedh dabeetana waxaa la yidhaha rag gaadha maalintaasi loo yeedhay asxaabi shajara u yeedh baa la yidhi baycatu ridwaan raggii nabiga geerida la galay kula bayacsamay inaanay cararin asxaabu shajara u yeedh waxaad u yeedhaa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam ansaar u yeedh waxaad u yeedhaa buu nabigu yihi ku sii gaar yeel oo reer bani lxaaris waa jilib ka mida khasrajiintii ansaarta reer banu xaaris u sii yeedh baa la yidhi dabeetana wuu yeedhay cod aad u weyn oo dadkii oo dhan maqashiiyey ayuu ku dhawaaqay ba la yidhi alcabaas ibnu cabdilmualib saxaabadii markay maqaleen cabaaso xagga dambe uga yeedhaya ayaa laysi soo taagay raggii waaweynaa ama raggaasi asxaabu baycati ridwan dib bay usoo wada noqdeen ba la yidhaha iyagoo dib nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo noqonaya markiiba sideetameeye ama boqol rag ku dhodhowaa meesha soo galay waxaa la yidhahdaa ciidankii hataa dee ciidanku markuu jabo waxaad iska moodaa in xoolahona xataa yaacaan iyo waxaan la fuushay aan la joojin karin ragga wixii joojin kari waayey baa la yidhaha fardahoodii ama awrtoodii ama waxay fuushanaay ninkii waabin karay celin karayna wuu celiyey ragga intii joojin kari weydana inta iskaga booday bay kala hadhuun warmahoodii iyo seefahoodii oo neefkii xoolaaba iska sii daayeen dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam bay dib ugu laabteen asxaabu baycati ridwan iyo ansaartii iyo raggii diinta usoo gargaaray ee badariyiintii raggii la yaqaanay baa dagaalkii markaa si dhaba u galay kooxdii tulaqadii iyo intii awalba meesha qastayna waa weydaarato waa yaacday yani kooxdan aan wax badan wadani raggii islaamka usoo halgamaye marka horeba gacantooda ilaahay halkan kusoo gaarsiiyey subxaana watacaala ayaa dagaal rasmiya galay isagoo u nabiguna calayhi salaatu wasalaam u ducaynayo inaka intasha laa tucbad bacda alyawm ducooyinkaasi mar labaad bay soo wariyaan culamadu inuu markana nebigu akrinayo calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa lagu tilmaama xataa sida saxiix lbuhaari iyo muslimba ku qoran nabigu ka tegay baqladii yaraydna xataa markuu ciidanku soo tarabato oo uu dhulka soconayay oo marka ay dagaalku aad u adkaado nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ku gagabanayeen saxaabada qaarkood markuu dagaalku aad u adkaado markii codkaasi dib uu yeedhay ee saxaabadaasi waa lasoo wada noqday labayka labayka iyadoo laleeyahay ninkii joojin kari waayey wuuna waa iskaga soo daadegay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhinaciyay mid dagaalkii baa dib loo bilaabay alana xamiy alwatis waa marka riwaayaadkaasi nabiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam hada xiina xamiy alwatis xadiidkii saxiixu muslimku siduu tilmaamayay waxoogaa ciidu qaatay baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu ku seeriyey gaalada isagoo le shaahat alwujuuh inhazamuu rabbu muxamed isagoo le nabigu calayhi salaatu wasalaam jabe maxamed rabbigii baa ku dhaarteen waana ka ilaahay subxaana watacaala kaga warramayo qur-aanka ee markii aayaadkan hore la tilmaamay wa yawma xunaynin id acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shaya wadaqat calaykum alardu bima raxmat uma wallaytum mudbiriin ilahay wuxuu ku xigsiya aayaadda uma anzala allahu sakiinatahu cala rasuulihi wacala lmuuminiin ilahay baa kusoo dejiyey xasiloonidiisa rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta ah waanzala junuuda lam tarawha ciidamo aydan idinku ogeynna ilahay baa soo dejiyey wacadaba aladiina kafaruu allaa cadaabay kuwii gaaloobay hawaazin markii raggii ragga ha u soo jeestay iyana fadhihi kari waaye mar labaad baa lala foqay markaasi hawaazin oo dib loo kiciyey oo weliba si aad u foolxun le loola kacay ilaa iyo firnadkoodii meel walba uu ka dhacay oo wixii uu dumar iyo xoolo iyo soo ururiyey meesha lagaga wada qabsaday markay yaaceenna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka daba diraa la yidhi ciidamo sii jebiya oo koox walba dhankeeda usii eryada manay u suurtoobin inay dib isu soo urursadaan waxaana loo ogolaaday nin waliba ciddu wax ka furta inuu leeyahay salb lmushrik liqatili ninka nin ka furta wixii uu ka furto isaga ayuu leeyahay wuxuuse nebigu calayhi salaatu wasalaam ka nahiyey markuu arkay iyagoo gabadh dilay in dumarka la laayo ma kanat hadihi tuqatil buu nebigu yii wartani ma dirirayna maxaa ka disheen yani fi shariica ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da'di aan dagaal ku jirin iyo waxa in la laaya may banaana nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwaana wuu ka celiyey gaaladiina si fiican baa loo jebiyey maalmaha kan macarakaadkan dadkii ka qayb galay waxaa kamid ahaa haweeney umu sulaim islaantii la odhan jiray waxaan filayaa islaantii talxa inay ahayd abi talxa oo iyadoo dee sideetaba toorra yar ayuu odageeda arkay markaasuu yihi nabaashan waxaad ku falaysaa gaaladan maanta isla bay tiri caloshaad kaga soo ridi dabeetana nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ya rasuulallah buu yihi markaa tii musuleyn useeta halbidiyo yare maxaad ku falaysaa baa layidhi waxay tihi waxaan isleeyahay wixii gaal ku soo dhawaada had beerka ka dilaacisid maanta nabigu ku qosla layidhi iska dhaaf hawaazan waxay sheegaan dhowr iyo toddobaatan in laga dilay reer bani malik bani cawf oo qurah reer bani malik baan ujeedaa oo saqiif ka tirsan sida ibnu isxaaq uu sheegayo inkastoo rawaayadu biduuni sanada iska tahay ama liidato axlaaftana labaa laga dilay buu leeyahay cala kulli xaal haziimadatan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan saddex boqol in laga dilay nimanka reer banu malika oo zubayr ibn lcawaam awtaas wixii uu ku gaadhay inuu meelaha ahaa dadkii uu ku dilay yani markay meesha tan jabeen waxay galeen baa la idhaahdaa meel kale oo awtaasa la idhaahdo dabeetana xarakaat lmuaarada uba kasii daba timi ilaa iyo meel kasta laga saaray abu alxa ayaa la yidhahdaa keligii maalinta tan se xadiidka abu daawud uu sheegayo abu alxa keligii maalintan labaatan buu dilay baa la yidhahdaa uu furtay labaatan gaal buu dilay oo salbigoodiina uu soo furtay keligii si kasta ha haatee waxaanu leenahay nimankii hawaazan marka la isku daro qabiilka iyo furuucdiisii waxaa ku dhacay jab aad u weyn dad aada u badan rag aada u badan waa laga laayay cid badan waa laga dhaawacay waxa ay sheegaan dumar iyo caruurta laga qabto quraabaa lix kun gaadhisay bay yidhahdaan sittata alaaf saciid ibn lmusayib sida uu warinayo wuxuu ku tilmaamaya meelaha si dad gaadhaya in laga qaaday riwaayaadka taariikhdu inkastoo aanay sanadkooda xooganayn ibnu sacad fi tabaqaati biduuni sanad uu ku aroorinayo xoolaha laga qabsaday oo kudha wuxuu ku sheegayaa dee waxaan la tira koobi karayn afar kun oo wadiyadood oo fida ah labaatan iyo afar kun oo neef oo geela afartan kun oo neef oo adhiya de waa qabiilkaas ka dhane labaatanka kun oo nin soo dagaalgeliyey wuxuu xoolo lahaaba waa lasoo qabtay geel iyo adhi iyo fida iyo waxaa doontaba dheh wuxuu xoolo lahaa iyo lo iyo khaylba wax walba waa laga soo qabtay baa la yidhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii xoolaa intuu ururiyey ayuu wuxuu ihi jehraana geeya ilaa iyo intuu kasoo noqonayay if muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa ibn isxaaq siduu sheeday- sheegayo ilaa afar baa ka shahiidoobay buu yidhaahdaa kooxna waa dhaadhaawacmeen aduu dhaawdhaawac buu soo gaargaarsiiyey uu ku tilmaamaa male saxiixu lbukhaari wuxuu sheegayaa kooxaha dhaawacmay malaaiku kamid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo cabdillahi ibn ubay ibn abi awfa iyo khaalid ibn walid iyo raggaas oo dhan in dhaawacyo khafiifi aduu dee waxa ugu badanay nimankan ku dhacay leeba bay ahaayeen marka leebabkaasi wixii ay dhaadhaawaceen laakiin waa khasaare iska fudud marka loo eego khasaaraha ciidamadii kala gaadhay ciidankaa qurayshe ee hawaasan ee jabay wuu cararay jabkoodii dhowr meelood buu uqaybsamay qolana khlabay qabatay qolana awtaas meel la yidhaahday tagtay qolana daif ayay gashay buuraleyda iyo dooxooyinka unbaa la kala xulay ninkii malik ibnu cawf la odhan jiray lahaa raggu yuu jabina waxaa ilaashado isaga iyo ciidan wata waa jabeen oo waxay ukaceen daif magaaladii daif la odhan jiro magaalo aada u xasiin ah ciidamo kale awtas meesha la yidhaha awtas waa waadi daif iyo xunayn dooxa udhaxaysa ee awtas la yidhahda ayay galeen koox kale waxay gashay iyaduna oo banugira min thaqiif ka tirsan nakla meel kaloo la yidhaahdo fardooleydii iyo ciidamadii muslimiinta ka daba tegey daraa nabigu alayhi salaatu wasalaam abaa caamir alashcari ayuu awtaas u diray halkaasaanu kula dagaalamay waxaa la yidhahdaa xataa maca odaygii talayaqaanka ahaa meeshaasi kusoo dilay ba la yidhahda oo ninkii la odhan jiray durayd ibnu sima odaygii taladii hore lahaayee lahaa war raggana bay jabaan dumar iyo caruurin celin mayse ka daaya abaa caamir alashcari saxaabigaa la yidhaahdo isagu meeshaasi ayuu ku shahiidnimo qaatay abu muusa alashcari baa markaasi qaatay calankii saasaa lagu jebiyey kooxda kan abu muusana waa kii markii dambe nebiga u yimi alayhi salaatu wasalaam ee u weydiinayay inuu ilaahay u baryayo fariin buu kusoo diraya bu leeya waa runtii qiso aada u fiican abu amir alashcari ee qisada uu ka tegay lakin marka iska soo koobno ilaahay rasuulkiisii kusalaama buu yihi istikfaarna allah i weydiiyo ilahay buu u baryay nebigu alayhi salaatu wasalaam dagaalkani xunayn ku saabsisanaa jabkaasi ayuu ku gabagaboobay qaybahoodii yarraa ee meelaha galayna waa lagu sii daray oo waa lasii jebiyey laakiin magaalada la yidhaahdo daif may suurtogelin in si fudud iyada loo jebiyo adnaan kalma waxaynu maanta gelaynaa ghaswatu daif ama duulaankii ama weerarkii uu nebigu ku qaaday calayhi salaatu wasalaam meesha daif loo yaqaano kadib markii qabiilkii hawaasan la odhan jiray ay kala burbureen firdhadkoodii ay u kala yaaceen meeshii la odhan jiray nakla iyo awtaas baaqigii kasoo hadhayana waxay markii labadaa meeloodna lagaga sii daba tegay waxay usii jeesteen meega magaalada loo yaqaano adaif magaaladan daif oo ay marka horeba galeen nimankii reer banu sakiif la odhan jiray oo uu hogaaminayo ninkii madaxda u ahaa ee la odhan jiray malik ibnu cawf nasri oo hawaasin ninkii madaxda ka ahaaya malik ibnu cawf iyo ciidan wixii uu watay waxay galeen magaalada daif daif waa meel dhulb dhulbuureed ah waa magaalo suur fiican ama teedad wanaagsan magaalada dhammaanteed uu ku wareegsan yahay qalcado iyo xusuun leh mana jirto magaaladaasi meel laga geli karayay ilaa iyo albaabka mooyaane yani albaabada ay xusuuntu leedahay magaalooyinka dayr baa lagu wareejin jiray ciidamada iyo waxa la iskaga celiyo marka magaalo aad u adag bay ahayd dhulka kule suurtagala in laga galaana meelaha dayrarka ayuunbu ahaa muddadii ay urursanayeenna waxay magaalada dhigteen oo ku xaraysteen xoolo la yidhaahdo waxay ku fillaan karayeen ilaa iyo muddo sanad ah macnaheedu waxa weeyaan sanad dhan dagaal ayay ku joogi karayeen muslimiintu waxay soo gaadhay daif baa la yidhaahdaa shawaal labaatankeedii meelaha oo kadib markii dagaalkii xunayn iyo saraayaadkii laga daba diray nakla iyo awtaas markii ay dhammaadeen oo bisha tobankeedii ama shawaal tobankeedii meelaha dhammaaday waxaynu odhan karnaa kuwa soo bilaabmay baan leenahay shawaal tobankeedii ilaa iyo qaatay muddo toddobaad meelahaasi ama ka badanba muslimiintu waxay isku dayeen inay markaa xisaar geliyaan ama isku weer inay ka qabtaan magaalada daif la yidhaahdo waanay suurtagal ahayn meel ay ka galaan ma aanay furayn yani meel alaaliya meel duulimada ka qaada ma fura waxaa qura furan in la go'doomiyo marka waxay go'doomiyeen ba la yidhahdaa muddo dhowr iyo toban maalmooda muddada go'doomiska yani riwaayaad badan badan baa ku soo arooray oo ku tilmaamaya waktiyo kala gadisan lagana yaabo qaar dhowr iyo toban bay sheegayaan ilaa afartan casho laakiin xaqiiq ahaan markaynu eegno waxaad odhan kartaa kollay muddo dhowr iyo tobana way gaadhaysay inta meeshatan ay go-doon ku jirtay marka aynu duuduubno taarikhda inkastoo xadii saxiix ay afartan iyo kusoo aroortay haddana waxaad moodaa qolada taarikhku inay isku dayaan inay bushiyaan sababtuna waxa weeyaan muddadii waktigii uu cimraystay iyo waktigii uu madiine ku noqday iyo waktigii halkan joogay marka la isku dara bay leeyihin muddooyinka la tilmaamayo way ka badantay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kusoo socday magaalada tan taaifa waxaa la yidhahdaa ariiqii qadiimka ahaa buu soo maray ee daaif xagga koonfureed ka soo gelayay oo waxay soo mareen nakhl alyamaniya meesha la yidhaahdo dabeetana qarni almanaasil oo aan odhan karno waa meel sideetan kilomitr u jirta maka ama saddexiyo toban saddex iyo konton kilomitr u jirta daaif yani wadada hadda la maree laamiga ahi way ka dhowday wadadan markaas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay soo mareen waxaanu ku talagalu nabigu alayhi salaatu wasalaam hawaasan imdaadaadka ama taakuleynta ay siin karto iyo reer banu sakiif inuu kala gooyo muslimiintu waxay soo degeen magaaladii waxaynu nihi waa qalcado iyo suurar ku wareegsan oo aan lahayn meel laga galo marka meel u dhow qalcadihii ay lahayd daaif ayay soo degeen laakiin waxay degeen baa la yidhahdaa meel leebabku ay soo gaadhayaan dabeetna nimankii gaaleed leebab aad u tiro badan labay ku soo daayeen taasi waxay kaliftay markaa haddana inay muslimiintii mar labaad isku dayaan inay ka yaro durkaan markii uu ku batay leebabkiiyo wixii waxaa la yidhahdaa dagaalka kani waa dagaalka qura muslimiintu caadigi nebiga calayhi salaatu wasalaam siday nimanka taarikhda qora ay soo sheegayaan ay isticmaaleen laba shay waan dagaalada kale lagu isticmaalin mid waa shayga loo yaqaano dabaabaadka yani dabaabada maaha tan iminka kaaraha ah ee aynu naqaano waxaa jiri jiray ahdiyada hore ba hal dabaaba la yidhaahdo dabaabadaasi waxay ka samaysnaan jirtay baa la yidhahdaa alwaax ama looxaan ad adag oo harag lagu dahaaray oo markaa aan leebkan iyo waxaan dhadhow oo waxaan lasoo tuuraa aanay kasoo dusaynin cajilado yarada ama taayiro soconayo kalena way lahaan jirtay markaa qofka ama cid inta dabaabada lasoo dhexgeliyo ayay soo kaxaynayaan markaa leebabka lagu soo ganayo waxaasoo dham waxba yeeli maayaan ilaa ay suurka derbiga kasoo gaadhaan si derbiga ama ay u qodaan ama ay wax uga sameeyaan ama noocaasi oo kalea nawcunmaa de siaa dabaabadaniba xabada yar u celisay ninka wata aanay ugu dhicin ayay dabaabaadkaasina ahaan jireen waxaa lagu tilmaamaa dagaalka kan waxay muslimiintu adeegsadeen aaladaasi khashabka adag iyo ka samaysan jaldiga ama haragga ka samaysan ee taayirada wareegaya leh si suurka ay ugu soo dhawaadaan waxaa la yidhahaa markii ay derbigii yimaadeen muslimiintuna dee kolley wax kastaba sida dabaabadahan caadiga ah r b j sevenka loogu dhufto ama bahalladan waxaa la isticmaali jiray waagana bahallada dabaabada loo yaqaana aanu gamuunku kalayn gamuunku wuxuu lamid de iyadoo gaashaankii u ku dhacay gaashaanku bal wuxuu ka samaysnaa un harag dabaabadaha noocana waxay ku isticmaali jireen ba la yidhahda wax la biraa la gubi jiray bir kulul baa markaa lagu soo tuuraya de waxaynu naqaanaa maaskana in birtu ay jeexdo ama si ay daloolinayso marka waxaa lagu isticmaalaya alxadiid ilmuxamaa ama birihii la kuleeliyey baa lagu soo ganay taasi waxay keentay in dabaabadihii ay daldalooshameen oo haddana muslimiinta ay dib uga baxday waxaana yidhahdaan waa uu dagaalkii ugu horeeyey ee muslimiintu ay adeegsadaan aalaadka kan manay haysanin muslimiintu markaas baa lagu tilmaamaa aaladaha lagu burburiyo derbiyada waktigan waxaa kaloo la sheegay culamada taarikh sheegaan meel jarsh la yidhahdo alyamaniya jarsh alyamaniya la yidhahda waxaa jirtay waxaa lagu samayn jiray dabaabaadka iyo bahalo la yidhahdo manjaniq manjaniqu waa isna ul dheer ama geed dheer oo taayiro la wareejiyo leh oo geedka lasoo fororinayo oo kiish xagga sare laga saarayo ama saan oo kale saantaasi ama dhagax lagu gurayo ama biraha qulul wax lagu gurayo dabeetana la sii daynayo tuurasho waa wedhaf weyn oo kale marka iyana waa bahal wax lagu tuuro isagana manjaniqyadana waxaa loo adeegsadaa in derbiyada lagu dumiyo ama hub culculus oo waaweyn oo kale sidii madaafiicdo kale in loo rido waa halkan maanta madaafiicda laga isticmaalo kale waxaa la yidhahdaa beriga waktiga kan manjaniqyana muslimiintii way adeegsadeen bay yidhahdaan qolada taariikhda qorta qaar waxay dhahdaan manjaniiqyada tan waa la soo iibsaday oo meeshaas u dhoweyd baa laga keenay qaar waxay sheegaan maaha salman ilfarisi saxaabigii la odhan jiray u tiltilmaamay qadiyada tan oo u hindisay ala kulli xaal riwaayadka arrimahan ka hadlaya waxaa ugu badan un axaadiis mursala mursalka tamartiisana dee waa iska taqaaniin waxaynu odhan karnaa waxay adeegsadeen baa la idhaahdaa dagaalka kan manjaniiqana waa la adeegsaday laakiin ma ahayn manjaniiqyo ku filan oo dee xusuun badan dumin kara ama wax badan qaban kara marka la isku daro labadan shay ee la adeegsadayba way suurtoobi weyday un in la dalooshado ama la furto qalcadihii waxaa la isku dayay in xisaabka muddo lagu hayo waxaa la yidhahdaa nebigu alayhi salaatu wasalaam sida axaadiis mursal ay tilmaamayaan oo kale wuxuu haddana isku dayey in beerihii agtooda ama dabinu dhulku beeralayo waxbuu ahaa in beeraha qaar la gubo ama la googooyo cinab iyo nakiil iyo caynka kuwiina nebiga munashada bay ku sameeyeenoo way qayliyeen inuu ka daayo nebigu alayhi salaatu wasalaam uu iska joojiyey waxaa la isku dayay si kastoo meesha loo geli karo oo way adkaatay haddana nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu iclaan bixiyo iclaanko la yidhahdo dadkan addoome ay haystaan ee gudaha ku jira addoomaho waa loo dhawaaqay ciddii soo baxday ee meesha ka soo baxda xorba waxaa la yidhahdaa addoomihiina waxoogaa ayaa soo dhacay waxaa la sheegay ilaa dhowr iyo toban nin oo abubakr athaqafiyo ay ku jiraan ayaa iyana soo daafo dabadda usoo baxay waa islaameen dabeetana waa la xoreeyey iyagana waa la sii daayey inahaasoo dhan marka laisku daro n haddana may suurtoobin in qalcadihii la jebiyo amase la dhaafo muslimiintiina waxaa aad uu markii dambe nebigu alayhi salaatu wasalaam isku dayay inay balyana gantaaladan badiyaan oo aada u isticmaalaan walidalika waa kii nebigu alayhi salaatu wasalaam xadiidku saxiixa ku tilmaamayay man balaga bisahmin falahu daraja fi ljanna ninkii gamun gaadhsiiye nimankaasiba hal darajo jannaa buu leeyahy markaasaa gamunadiina la waday waxaasoo dhan may suurtogelin in la furto qalcadi dhanka kale waxay culamada taariikhdu tilmaamaan inay muslimiintaba ku badatay dhaawici waa iyagii waa makshuuf dabadda meel banaan bay ka joogaan gamuunka iyo leef iyo wixii lasoo tuurayo o dhan waa lala dhacaya qolada kalena waxay kaga jirtaa dhufaysyadoodii bay kaga jiraan saa daraaddeed waxaa la tilmaamaa in dhaawacu muslimiinta ku batay sida xadiidkii saxiixu lbukhaariga uu tilmaamayey waxaa kaloo la sheegaa sida ibnu isxaaq biduuni sanad uu ku warinayo ilaa iyo labiyo toban nin in laga dilay muslimiinta meeshaba ay leeyihiin aan nimanka gaaleed lagaba dilin sida xaadiis mursal abu daawud ay tilmaamayaan saddex mooyaane aan wax kalaba iyaga laga dilin waxaa riwaayaad saxiix iyaguna bukhaari kuwa usugan ay tilmaamayaan xataa nebigu inaan xoog ugu qastinin meeshan in xoog la isugu maqiiqo ama in la furto laakiin laga dan lahaan shawdeeda nimankan xoogoodun in la yala jabiyo tabartooda la tusiyo waayo marka kan daaif waa dhul ku dhex yaala muslimiinta koono walba muslim ka xigo marka meel tijaare ay leeyihin usoconaysaa ma jirto meel kale ay mari karaan ma jirto waa sidooda isaga tahayba magaalo yaroo goodoona ku dhex taalla dhul muslimku uu furtay oo dhan walba muslimiin ay ka xigto waxaana la yidhahdaa waxay kamid ahaayeen dadkii uu nebigu la jeclay calayhi salaatu wasalaam islaamnimadooda ama inay islaamka qaataan waayo dad baa la yidhaha ahlu fatna wadaka ayuu ku tilmaamaya karam diyaa lcumar inay nimankaasi ahaayeen waana dee meesha aad garan kartaba inuu nebigu u qastiyey maka markii ay waxba ka dhagaysan weyday meeshii labaad ee usidhi diin gaadhsiin ayay ahayd uu qolada tan uu tegey